halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha sebteembarna waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
inta badan waxay isbedelada waxaa ka mida kow inay language ka hore ay isticmaalayeen maadaama uu aad jahawareer u keenay maxkamada galay ayaa waxay khafiifiyeen ay leeyihiin hadda arrimahan waa arrimo wadamo gaara weliba isbedelkan wuxuu ku saabsan yahay ma aha dadka kasoo wada gelaya oo dhan samaynayna baan ama xayiraad
kaasina waa sharciyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka warramaya amarka cusub ee madaxweyne trump uu ka soo saaray soo galootiga waddamo ay soomaaliya ku jirto waraysi ayaan idinkaga haynaa angela markel waxay kaga dhigan tahay in ayadoo waddanka labaiyo toban sano soo xukumaysay in afar sano kale loogu daray oo ay hadda gaarsiin karto lix iyo toban sano weli merkel guusha ay doorashadan ka gaartay ma dhammaystirna waa bilow un mid ka mida soomaalida ku nool dalka jarmalka oo ka warramaya doorashada mar kale la doorta aan kala mar kale warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay dejinta xiisad ka dhalatay dilal ka dhacay degmada aawaday ee dhulka oromada etoobiya oo ka dhacay magaalada minneabolis ciyaaraha iyo qodobo kale oo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballaariyey amarkii uu dalkiis ugu mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka islaamka isaga oo hadda ka dhigay siddeed waddan amarka cusub oo dhaqan geli doona siddeed iyo tobanka bisha oktoobar ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka jaad iiraan libiya kuuriyada waqooyi soomaaliya suuriya venezuela iyo yemen saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen inay maraykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale ku dhawaaqista go-aankan ayaa imaanaya xilli uu dhacayo sagaashankii maalmood ee uu madaxweyne trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta lix waddan oo muslim ah uu horey uga mamnuucay inay maraykanka kusoo galaan dalalkaasi ayaa kala ahaa iiraan libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ee loo soo gaabiyey kayr ayaa wareegtadan cusub ee trump ku tilmaamay qayb ka mid ah ajandayaasha foosha xun ee kooxaha cadaanka ay rumaysan yihiin kooxaha rumaysan in kooxaha cadaanka ah ee rumaysan inay ka sarreeyaan dadka intooda kale ilaa iyo boqol ciyaartooy ah garsoorayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa waxaa oo ka tirsan ciyaaraha kubadda cagta ee maraykanka ayaa ku khilaafay madaxweyne donald trump shalay oo axad ahayd iyagoo jilibka dhulka dhigtay islamarkaana gacmaha ishaysta si ay taageero ugu muujiyaan astaanta calanka maraykanka markii la garaacayay halkii ay ka istaagi lahaayeen astaanta calanka maraykanka ayaa lagu bilaabaa inta badan ciyaaraha kubadda cagta ee maraykanka laga dheelo iyo ciyaaraha kaleba ciyaartooydan ayaa sheegay in diidmadooda ay ku doonayaan in dareenka dadka ay kusoo jiitaan sida loola dhaqmo dadka laga tirada badan yahay dalkan maraykanka sida ficilada booliisku ay ku wajahaan maraykanka madow trump waxa uu cambaareeyey gadoodkan isagoo ku celiyey dhaleeceyntiisii uu u jeedinaya ciyaartooyda isagoo sheegay in wixii uu arkay ay xurmadarro ku tahay calanka dalkan maraykanka iyo guud ahaan dalkaba
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen gelinkii dambe ee shalay ayaa mar kale waxa uu madaxweyne donald trump uu soo saaray amar cusub oo lagu xakameynayo soo galootiga liiskan cusub ee dalalka ayaa waxaa lagu soo diray kuwo cusub halka mid ka mid ah lixdii waddan ee horena laga saaray haddaba falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha ugu wehelaysa ayaa ka wareysatay arrintani qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi sharciyaqaan waana sharciyaqaan degan gobolka minnesota waxaana uu ka warramayaa sharcigan cusub iyo waxa kasoo kordhay
aad baad umahadsanta falastiin waxaa weeye dekareetadan dambe ama amarkan dambe uu madaxweynaha soo saaray wadamadu waxay ka dhigayaan waa sideed waddan oo dhowr waddan oo kale ay ku darayaan ay ka mid tahay north korea chad iyo venezuela marka waxaad waxay ku beegan tahay xilligan maalinka axadda ah oo ku aatan maalinkii uu restrictionka hore ee hadda kahor bank la oranayay ay soo saareen uu expire garoobayay marka beryahanba waxay ka shaqaynayeen bilihii u dambeeyeyba sidii ay kusoo saari lahaayeen mid sii socda maadaama kolka horeba uu ku meel gaar ahaa marka kan waxaa weye mid kaloo isagan le restriction ay ku tilmaamayaan wax yar ka duwan banki hore oo maxkamad weli ilaa hadda ku laalan oo dacwadiisii ay socoto oo kan weliba waa waa markii saddexaad weeye inta aan ognahay ay ay soo saaraan khayraad ku saabsan travel dadka socdaalka waddankan soo gelayo gaar ahaan dad u badan majority muslim oo waddamo ay u badan yihiin marka waa maadaama uu qeybta weliba fiisooyinka dadka waddankan u imanaya ama ama ama vacationada ama socdaalada u imanayay restrict garaynaya bay waxay sameeyeen maadaama uu dhacayay inay inay extend garayeen waxaa sheegtay in isbeddel uu ku jiro marka la fiiriyo kii hore iyo kan muxuu yahay isbeddelka ku jira marka laga reebo dalalka cusub ee lagu soo daray inta badan waxay isbedelada waxaa ka mid a kow inay languageka hore ay isticmaalayeen maadaama uu runtii noqday mid aada jahwareer u keenay maxkamada galay weli dacwadiisa ay socoto in badan oo hakasiyo kala duwan ay soo mareen back and forth laisku celcelina ay socdeen welina uu taagan yahay ayaa waxay khafiifiyeen ay leeyihiin hadda arrimahan waa arrimo wadamo gaara weliba bedelkan wuxuu ku saabsan yahay ma aha dadka kasoo wada gelaya oo dhan inaan inaan inaan aan ku samaynayno ban ama xayiraad hase ahaatee waxaa loogu talagalay inay compli waxaan samaynay shuruudo gaar ah oo aan doonayna dadka waddamadaa ka imanayo ama dowladahoodu inay waafaqaan si aan u ogaano dadka waddamadaa ka imanaya fiisooyinka aan siinay inay yihiin dad aanan khatar ku ahayn waddankan marka moor ma aha muslim ma aha origin kuma saabsana hase ahaatee waa anaga oo doonayna inaan inaan safetyga waddankan ama nabadgelyada waddankan inaan adkayno darteed ba waxaan wadamadaas iyaga shacabkaba maaha wadamadii laftoodii baan ka doonaynaa inay dhaqangeliyaan shuruudo marka wadamo waxaa kamid a north korea oo kale ay kamid tahay iyagu wayba diideenba bataatanba dad badanna runtii waxaa looga inaynan kaba imeynin north korea wadamadan kalena qaarkood maadaama wadamo aynan weli aan xasilooni badan aysan ka jirin ama awood badan aysan ka jirin aan ahayn mana awoodda qaarkoodna ma laha qaarkoodna weli sidii aan doonayna ma maadaama aysan gaarin baan waxaan jecelaha inaan restrictionka sii wadno waye marka soomaaliya oo kale maxay leedahay wareegtadan cusub ee soo baxday
wareegtadan oo weli faahfaahinteedii maalmahan soo socda haddii alla yidhahdo si rasmia loo ogaan doono oo maanta lagu tilmaamo madaxweynehu inuu saxiixay welina aanan aanan aanan amarkaasayta aanan si public loo arkin oon weli xataa aanan akrinin oon arkin balse waxay tilmaamayaan soomaaliya afar waddan ay ka mid tahay in laga khafiifin doono restrictionka hore ama ama xanibaadii hore ee saarayd maadaama ay dadaal ugu yaraan awood meel ay geysaba dadaal uu jiro ay ku doonayaan inay inay miidgareeyaan shuruudihii loo bandhigay leeri shuruudahanan u baahannahay in la sameeyo si aan idinku ogo si aan idinka qaadno xanibaada saaran waddamada
waxaa la sheegay in suudaan oo kale liiska laga saaray maxay sheegtay wareegtadu inay suudaan ku mutaysatay in liiska laga saaro
suudaan waxay tilmaamayaan wararku inay muddo badanba ay wiigagii u dambeeyada ay isku dayeen inay shuruudihii loo bandhigay ay siday ahaayeen u qaataan isku dayaan inay dhaqangeliyaan ay ka qanciyaan dowladda maraykanka ama agenciyada arrimahan qaabilsan inay yidhaahdaan waan implement garayn nooc walbaba ha ahaade waan dhaqan gelinay marka ay waddankana ku qanceen sidaa daraaddeed ay kaga qaadaan dhinaca kale waxaa loo eegi karaa sida markaan sidaan ognahay madaxweynaha trump oo runtii jecel inta badan waxaan publicityga iyo iyo siyaasad ahaan una doonayay inuu mar walba tusiyo qof tafa inuu yahay arrintanna wax lagu haystay ugu weyneyd ay ahayd wadamo muslim aad taarget garaynaysaan inay tusiyaan maxkamaddiina weli ay taagantaho bisha tobankeeduba ay tahay dhegaysigii maxkamadda oral argumentiga la dhegaysan doono inay u tusiyaan aan ahayn arrintan runtii ma aha arrin muslim loogu jeedo hadda sudan oo kale kasoo qaado markii ay de comply gareen ama ay ay ay waafaqeen shuruudihii aan ugu talagalnay ay sidii loogu talagalay u fuliyeen waan ka saaray wadamadan kalena afartan wadan ee kale soomaaliya ka mid tahay waan ka khafiifinay haddii iyagana ay miidgareen waan ka saari doona marka ma aha inaan nacayb diineed sida loo tilmaamayay ujeedadu ma aha inay waxaad moodeysaa qaabkaasoo kale lafteeda inay isbingaran inay u sahli doonto haddii ay arrintan maxkamadda ku socsoto kii hore weli maxkamaddii waa taagan iyo lagama saarin waana suuragal qaab dib u gorashoana way tahay kolle anigu sida aan u eegayo oo ay doonayaan inay kaga baxaan inay kaga timaado ceeb kale oo maxkamadeed oo haddana lagu buriyo go-aanka hore ay soo saareen mar saddexaad oo kale maadaama maxkamadda guud ay ka filayaan garsoorayaashiina hadda ka hor ay tilmaameen in laga yaabo hadiiba waktiga deadline-ka la dhaafo dacwadaba laga soo qaadi doono waxa la yihahda mood lagu tilmaamo taasoo micnaheedu yahay dee wax lagu doodaaba ma jiraan maadaama waktiga ay ka dhacday ujeedada horeba saa idinkuba dowladduba ku tilmaantayna u ahaa si ku meel gaara aada u mahadsan tahay sidoo kale
kaasina waxa uu ahaa qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah sharciyaqaan degan gobolka minnesota waxaana uu u waramayey wariyaheena falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan hogaamiyaha dalka jarmalka ankela markel ayaa markii afraad loo doortay xafiiska kadib markii xisbigeeda christian democrats uu ku guuleystay doorashadii federaaliga ahayd ee axaddii shalay ka dhacda dalkaasi miss markel oo dalka jarmalka xukumaysay labaiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay ballan qaaday inay dhagaysan doonto walaaca ay qabaan taageerayaasha xisbiga midigta fog ee nacab muhaajiriinta kuwaasoo natiijo wanaagsan iyana ka helay doorashooyinkii shalay faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya waryaheena nuur xasan nuur
ma ahayn wax la filayey natiijada hooseyse ee uu helay isbahaysiga talada haya ee ay majaraha u hayaan labada xisbi ee mataanaha ah ee c d u iyo c s u kuwaasoo helay laba iyo soddon dhibic shan boqolkiiba ka hor inta aysan soo bixin natiijada hordhaca ah ayaa saadaasha ay warbaahintu bixisay waxay muujinaysay in isbahaysiga talada haya ay heli doonaan boqolkiiba lix iyo soddon ilaa iyo sagaal iyo soddon inkasta oo xisbiga angelo markel uu waayey aqlabiyadda baarlamaanka haddana kama aysan celin in ay noqoto hogaamiyihii saddexaad oo afar teeram dib loogu soo doorto xafiiska axmed kediye oo ah wiil soomaaliyeed oo deggan magaalada kaasel ee bartamaha dalka jarmalka ayaa isha ku hayay doorashooyinkii axaddii wuxuu ii sharaxay sida ay axsaabtu u kala guulaysteen lixda markay ahayd saacadii jarmalka ayaa waxaa soo baxday natiijadii horudhac ahayd waxa ugu sareysay ugu sareeyey xisbiga angela markel c d u iyo xisbiga ay bahwadaag yihiin c s u waxaa ku xigay xisbiga martin shulis oo ahaa musharaxa labaad ee merkel si weyn oola loolamayay waxay keeneen ayagana labaatan boqolkiiba inkastoo ay si weyn hoos ugu dhaceen doorashadan waxyaabaha yaabka dhalinaya waxaa kamid ah xisbiga saddexaad ee ugu awooda weyn ayaa waxaa noqday xisbi a f d la dhaho oo ah xisbi midig fog ah oo ajaanibta iyo islaamkana
xisbiga garabka midig ee fog ee nacab muslimiinta iyo dadka muhaajiriinta ah ayaa kor u soo kacayay tan iyo sanadkii labada kun iyo shantii kadib markii ay dalkaasi jarmalka gaareen boqolaal kun oo qaxooti u badnaa suuriyaan arrintan ayaana guusha markel ka dhigaysa mid isugu jirta macaan iyo qaraar maadaama ay u baahan tahay in ay soo dhisto dowlad wadaag ah xalay markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada kadib ayay angela markel taageerayaasheeda kula hadashay bannaanka xarunta xisbiga ee c d u waxay sheegtay in guusha ay gaartay ay ka dhigan tahay farxadda jarmalka balse waxay qirtay in ay dib u kasban doonto taageerayaasha xisbiga a f d durch aufnehmen ihrer sorgen auch ihrer ängste zum teil aber eben vor allen dingen durch gute politik
waxay tidhi waxaan u dagaalanay jarmal ku noolaanaya farxad iyo fayaqabid waxaannu jecelnahay inaan dib ugu guulaysanno codadka a f d sidaas daraaddeed waxaannu eegi doonnaa walaacooda dad badan oo jarmal ah ayaa ku eedeeya in soo bixitaanka xisbiga midigta fog ee lidka ku ah soo galowga iyo muslimiinta ay door ka ciyaartay siyaasaddii ay markel albaabada ugu furtay sannadkii labada kun shan iyo tobankii qaxootiga bariga dhexe laakiin taageerayaasheeda ayaa rumaysan in ay markel weli tahay siyaasi awood badan oo dalkana laga jecel yahay haddaba guusha ay ka keentay doorashadii axaddii maxay angela markel kaga dhigan tahay waa kan mar kale axmed kediye oo ka faallooda siyaasadda jarmalka angela markel waxay kaga dhigan tahay in ayadoo waddanka labaiyo toban sano soo xukumaysay in afar sano kale loogu daray oo ay hadda gaarsiin karto lix iyo toban sano weli merkel guusha ay doorashadan ka gaartay ma dhammaystirna waa bilow un waayo xisbigeeda iyo xisbigay bahwadaaga yihiin aqlabiyadii la rabay kumaysan guuleysanin oo konton boqolkiiba wax ka badan ma haystaan marka waxay ku qasban yihiin ayaamaha soo socdo iyo bilahan soo socdo in ay isbahaysi la sameeyaan xisbiyada kale ee yaryar ee ayagana codadka heleen si markaasi merkel ay u hesho konton boqolkiiba wax ka badan kadibna ay usoo dhisto xukuumad warbaahinta jarmalka ayaa ku warantay in markel ay wadahadallo ay kusoo dhisayso xukuumad cusub ay la bilaabi doonto xisbiga free democratis oo doorashadii sanadkii labada kun saddex iyo tobankii aanan wax cod ah ka helin balse tii shalay sameeyey soo laabasho weyn sidoo kale waxa ay xiriir la samayn doontaa xisbiga greenska ee lagu naaneyso isbahaysiga jamaica taasoo ay ku kasbadeen calanka xisbigaasi oo u eg calanka dalka jarmalka
nuur xasan nuur ayaana warbixintaasi isugu kaaya soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
qaar ka mid ah waxgaradka aqoon-yahanada ee nabadoonada soomaaliyeed ee kasoo jeeda dhulka soomaalida ee ethoobiya ayaa shir jaraa'ida oo ay ku qabteen xalay magaalada minneabolis waxa ay kaga hadleen dadkii soomaaliyeed ee dhowaan lagu laayay magaalada aawaday oo ah magaalo ganacsi oo ku taala deegaanka qowmiyadda oromada ee dalka ethoobiya wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascadde ayaa warbixintan inoo soo diray
waxgaradka ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha soomaalida iyo oromada udwadaagta ah garaad cumar garaadool ayaa ugu baaqay nabadoonnada garaadyada iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaalida etoobiya inay ilaaliyaan nabadda argosin ay ka fogaadaan garaadka ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda deegaanka soomaalida iyo dowladda federaalka etoobiya inay cadaaladda mariyaan gaboodfalayaashii gumaaday dadka shacabkaa
waa in gacanta lagu soo dhigo dembiilayaashan waa in abaalkooda la marsiiyo waa inay helada iyo ummadda soomaaliyeed la tusaa in dembiilayaashii aynan fri ahayn oona suuqa iska taagnayn marka waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinta ha la dejiyo sida la yeelay haddee deegaanka laga yeelayna runtii aad bay u qurux badan tahay wax rabshada iyo buuqna inaan loola tegin ummadda masaakiinta ee oramadayna dhex tegan si wanaagsan oo sharafnana waa loo sameeyey si naftooda loo badbaadiyeyna dalkii waad uga kaxayseen haddana waa in la tixgeliyo oo la eego mustaqbalka soo socda intii aan waxba dembi lahayn waxba ku jirin si ay ugu soo noqon lahaayeen deegaankoodii guryahoodii iyo maalkoodii suldaan maxamed bade oo shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen waxgaradka iyo dowladda deegaanka soomaalida oo sida uu sheegay u istaagay inay baajiyaan colaad daba dheeraata oo deegaanka ka dhacda waxaan mataqaanaa aan ammaanaynaa runtii muxuu ahaa odayaashayada iyo dowladda deegaanka soomaalida iyo mataqaanaa muxuu ahaa dhammaan dowladda federaalka muxuu ahaa sidii mataqaanaa wax xilkasnimada lahayd ay arrinka mataqaanaa maalintii labaad ugu galeen aad baan u soo dhoweynaynaa wamatiid ka soo baxay iyo in nabad loogu yeedho labada beeloodba gabagabadii shirka ayaa waxaa laga soo saaray bayaan kooban waxaana qodobadii ugu muhiimsanaa ka mid ahaa ilaalinta xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha siduu warbaahinta la wadaagay bashiir garaad daahir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka soomaalida etoobiya
waxaan baaq nabadeed u diraynaa labada shacab soomaalida etoobiya iyo oromada inay muqadis tahay nabad ku wada noolaanshaha horumarka iskaashiga isdhexgalka iyo is-cafiska labada shacab waxaan taageeraynaa soona dhowaynaynaa go'aankii geesinimada lahaa ee dhowaan ka soo baxay maamulka dowladdeegaanka soomaalida etoobiya iyo odayaasha soomaaliyeed ay gaadheen ee ku saabsanaa arrinkan waxaan cambaaraynaynaa una digaynaa dhammaan ururada nabaddiidka ah iyo shakhsiyaadka nabaddiidka ah ee dalka iyo dibadda jooga ee wata danaha gaarka ah ee raba inay ka faa'iidaystaan iskudhaca labada qowmiyadood iyo labada shacab ee walaalaha ahaa ee deriska ahaa ee melka wada nool ee taariikhda dheer ee degganaanshuhu ka dhexeey waxaan ku soo gabagabaynaynaa in shacabka labada qowmiyood ku dadaalaan nabadda horumarka wada noolaanshaha isdhexgalka iyo towfiiqda weerarkii magaalada awadaay ee soomaalida lagu laayay ayaa ah hadalhaynta ugu badan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolkan waxaana si aada isu soo taraya baaqyada nabadeed ee ka imaanaya jaaliyadaha soomaalida iyo oromada ee ku dhaqan gobolkan minnesota maxamuud mascade v o a minneapolis
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenii aroornimo markana ciyaarihii aan weydiiyey nuur xasan nuur oo horteyda fadhiya bal in uu noogu sheego qodobadii ugu waaweynaa mahadsanid falastiin kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo haddii aan ku horeyno kooxda sanadkan kharashka badan la geliyey ee a c milan ayaa jab kala soo laabatay magaalada xeebta ee dalka talyaaniga ee ku taalla ee genowa kadib markii ay laba gool iyo eber ku lumisay kooxda samdoria oo ay marti ugu ahayd ciyaar ka tirsanayd horyaalka talyaaniga labada gool ay samdoria ku badisay oo yimid galinkii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa kan hore saxiixay duban zabata duvan zabata ayaa goolka uu dhaliyey wuxuu ahaa mid uu madaxa uu ugu baasay in adeerkiis christian zabata oo difaaca uga ciyaara milan kaasoo inta uu kubadda iska bixi lahaa u baasay duvan oo weerarka uga ciyaara samdoria goolka labaadna waxaa dhammaadkii ciyaarta dhaliyey rike alvares oo beddel ku soo galay waa guuldaradii labaad oo milan soo gaarta tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka sayriya-aada dhowaan ayaa waxaa afar gool iyo gool ku garaacday lazio ciyaaraha kalena inter milan waxa ay hal gool iyo eber uga badisay kooxda genowa goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan de ambrosio ciyaaraha kale calary waxaa gurigeeda ku garaacday kieva verona oo uga ugu turonaatay laba gool iyo eber karatona waxay laba gool iyo eber dirtay kooxda benevento halka lazio ay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda hellas verona sasowolo waxaa ka badisay bolonyo oo ku garaacday hal gool iyo waxba fiorentina iyo atlantana xalay waxa ay ku kala baxeen barbardhaaca gool iyo gool ah weli waxaa horyaalka hogaaminaya kooxda kubadda cagta napoli iyo weliba yuventus napoli waxay saddex gool iyo laba uga badisay sabtidii kooxda sbal halka yuventusna ay afar gool iyo eber isaga reebtay kooxda ay isku magaalaha yihiin ee torino roma ayaa iyana ka badisay kooxda udines oo dirtay saddex gool iyo gool horyaalka talyaaniga waxaa isla hogaaminaya yuventus iyo napoli oo leh min siddeed iyo toban dhibcood waxaa kusoo xigay inter oo leh lix iyo toban dhibcood kaalinta afraad waxaa ku jirta lazio oo leh saddex iyo toban dhibcood waxaa afraad ku wada jira milan iyo roma oo leh min laba iyo toban dhibcood laliigaha sbainna xalay dhowr kulan ayaa la ciyaaray kooxda sbanyol ayaa afar gool iyo gool ugu awuutroonaatay kooxda deportiva la corona getafa waxay afar gool iyo eber dirtay fiyarial halka siltafigo ay iyana afar gool iyo eber ay ku dharbaaxday kooxda aybar las palmas waxaa gurigeeda kaga badisay leganes oo dirtay laba gool iyo eber halka kooxda kubadda cagta valenzia ay saddex gool iyo laba dirtay kooxda real sociedad kooxaha waaweyn ee horyaalka dalkaasi sbain ee la liga waxay ciyaareen sabtidii barcelona waxay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda gerona halka real madrid ay kasoo laabatay guuldaradii toddobaadkii hore ku dhacday iyada oo ku ceelbaxday alaves oo ay kaga badisay laba gool iyo gool waxaa horyaalka sbain ee la liga hogaaminaysa barcelona oo leh sideed iyo toban dhibcood waxaa ku xigta atletica de madrid oo oo iyadu leh afar iyo toban dhibcood sevilla ayaa saddexaad ku jirta oo leh saddex iyo toban dhibcood valenzia ayaa ku jirta booska afraad oo leh laba iyo toban dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta falastiin mahadsanid nuur markana dhegeystayaal waa dhinacii heesaha waxaan dhegeystayaasheenna aanu usoo qabanaynaa heestii rio codka macaan ee allah naxariistee maxamed suleymaan tube heesta riyo codka banxariisu jannaha ka waraabiya maxamed sulaymaan tubaac waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina dhegaystayaal marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimood barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaysan doontaan waa nuur xasan nuur iyo falastiin axmed iimaano idinla nabadgeliyo
aniga